nabiga sal llahu alayh wasalam malaa'igta iyo mu'miniinta waxaa loo jeclaanaya ilahay dartiis ayaa loo jeclaanaya jacaylkana cala kulli xaal waxaa caddaynaya mutaabacada kayfa taxsib ilaha waanta tudhiru xubahu licamri ina dalika fi lqiyaasi shaniicu low kana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu aayadda macnaheeda shaacir baa ikhtibaasay oo waxau yidhi sidaad ilaahay u caasiyaysa adoo muujisanaya ama sheeganaya jacaylkiisa labadaas ay isu waafaqday taasi waxa weeye waa mid yani markaa yani fool xun inaad jacaylna sheegato misena aada caasido hadduu jacaylkaagu dhab yahay waad adeeci lahayd waayo ruuxa cid jecel cidduu jecel yahay waa aeecaa waa aeecaa mid kale isaguna waxa uu isagoo maxabada tilmaamaya ayuu wuxuu yihi qaalat waqad sa'lat can xaali caashiqiha billahi sifu walaa tanqus walaa tazidi qultu law kana rahnu lmowti min dama'in wa qulti qif can wuruudi ilmaai lam yaridi gabadh baa i weydiisay bay uu yidhi ruuxa marka ay jecel maxaan ku gartaa bal hadday i sifeeyo maxnaha ku darin maxnaha ka dhimin sifada uu leeyahay waxaan ugu jawaabay buu ihi low kaana rahnu lmowti min damayn haddii waxa weeye haraad dartii naftu ay uga baxayso oo aad tidhaahdo biyaha cabin waa ka biyaha iska daaya bimacnaa jacaylka dhammayska tirani waa ka xadkaa gaadhsisane raacitaanka iyo adeecitaanka kaamilka ah uu ka dhalanayo ayaa jacaylka dhammayska tirani uu yahay macnahaas ayuu tilmaamaya wa biljumlai fa hada aslu hadihi lmaxaba yani marka la isku duuduubo fa haadaa kaasoo ikhlaaska iyo maxabada ahi aslu hadihi alxilya fa haadaa aslu hadihi alxilya daada waa dhici kartaa shay mutacadida in lagu ishaaro mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaa bayna dalika waxaa looga jeedaa daadu mu'miniinta iyo gaalada bay tilmaamaysaa marka waxayna ugu noqonaysaa madkuur yani kaa la soo sheegay yani dhexdiisay noqnoqonayaan munaafiqiintu oo gaalada iyo mu'miniinta dhexdooda bay marka waxa wey marba geesu cararaya marka fa haada kaasoo ikhlaaska iyo maxabada ahi aslu hadihi alxilya aadaabtan wanaagsan asalkay ku fadhiyaan wey ku qotamaan ikhlaas iyo mutaabaco oo maxabadii de waxa mutaabacay noqotay waan labadii shardi camalka saalixi lahaayeen labadii shardi camalka saalixi lahaa weyi camalka saalixa laba shardi baa loo shardiya alikhlaas walmutaabaca wayaqacaani minha waxay labadaasi kaga dhacaan ikhlaaski iyo maxabadu minha xilyada waxay kaga dhacaan aadaabta wanaagsan mawqica taaji min alxulla meesha taajku bedladda wanaagsan uu ka joogo hadduu bedlad wanaagsan iyo isku joog wanaagsan qofku ku soo dhaco oo dabeedna taajna gashado yani taajkaasi dee waa kasii mudan yahay dharkan kale u gashaday marka waxa weeye siduu taajku dharka kale uga mudan yahay ayaa waxa weeye ikhlaaska iyo maxabaduna ay aadaabta kale uga mudan yihiin fa yaa ayuha طulaabu ardaydaay ha antum haulaai tarabactum lidars idinku haaulaai ayaa haaulaai kuwaasow tarabactum waxaa adimada isu dhaafsateen lidarsi wax dhigasho wa tacallaqtum waxaa markaa yani yani qabsateen bianfasi cilqin wax la qabsado oo la isku xidho wixii ugu wanaagsanaa annafaasa waa wanaagga wey alab ilcilm ay bialab ilcilm cilmiga doonistaad doonaysaan ayaa qabsateen fauusiikum waa idin dardaarmaya wa nafsii naftaydana waa u dardaarmaya bitaqwa allahi tacaala ilahay cabsidiisa ayaan idinkula dardaarmaya fi siri wlcalaaniyati sir iyo caad mid walba ay ilahay uga baqdaan yani si qarsoon iyo si muuqata mid walba ay ilahay uga baqdaan fa hiya alcuddatu cabsida markaa ilaahay laga baqaa waxa weeye waa diyaargarow wey yani shaytaanka dagaalkiisi loogu diyaar garoobayo yani waxa weye waa wixii markaa lagu dagaalami lahaa weeye wa hiya mahbi faail mahbi lfadaail waxyaalaha markaa wanaagyada iyo fadiilooyinku yani meeshay markaa ku soo degaan weyi waa mutanazalu almaxaamid waa isla macno waxyaalaha wan wanaagsani meeshay ku soo degaan weeyi wa hiya mabcasu alquwa waa meesha xooggu ka soo baxaya wa micraaj sumuwi koraynta waa sallaankii loo koraayey micraaj aaladda la koraa la yidhahdaa sumuwina waa koraynta waraabitu lwasiiqu waa wixii markaa waxa weeye wax xidhaayey alwasiiqu xidhaayey cala alquluubi qalbiyada can ilfitani fitanka ka xidhaayey waa wixii qalbiyada ka xidhaayey fitnooyinka falaa tufaritu ha ka gaabanina taqwada ha ka gaabanina atafriid waa taqsiir wey ifraadna waa ku talax tag waa huluwi marka haddoo tafriid buu sheegay marka ha ka gaabinina taqwada ee ku dadaala markaa sheekhu waxau inoo tilmaamayaa cabsida ilahay in aad iyo aad loogu dadaalo waayo wax kasta oo qofka culus ilahay waa u fudaydiya hadduu ilahay ka baqo qofkii ilahay ka baqa ilahay waa u sahlaa waman yattaqi allaha yajcal lahu mahraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib yani ku kastoo ilaahay ka baqa ilahay faraj buu u yeelaa meeluu dhibaatooyinka kaga baxo wuxuu kaga baxo ayuu u yeelaa meelaanu markaa qofkaasi filanayna ilahay waa ka arsaaqa waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra marka taqwaduna wa wasiyat llahi fi lawaliina walaakhiriin oo amarku ilaahay amray ummadihii hore iyo ummadeennanba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah waxaanu idin dardaaranay oo bimacnaa amar adag aanu idin amaray idinkiiyo ummadi ummadihii idinka horreeyeyba ina allah ka baqdaan waxayna culammadu macnaheeda isugu soo ururiyaan taqwadu waa awaamirta ilaahay oo la qaato oo wuxuu ilaahay ku amray aada la timaado wuxuu kaa reebayna aada ka dheeraato taasaa waxaa la yidhaahdaa taqwa sidaas ayaa macna ahaana la ysugu soo ururiya qofku hadduu waxa weye ilahay ka baqana ilahay cilmigii waa u sahlaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana soo allah ka baqataan ilaahay wuxuu idin yeelayaa furqaan bimacnaa xaqa iyo baailka ayuu idin kala caddaynaya idin kala saaraya marka cilmigii in loo sahlo yani oo barashadii loo sahlo oo camalfalkii loo sahlo yani marka ayaa ka dhalanaysa kun calaa jaadati salafi asaalix kun waxaad noqotaa calaa jaadati asalafi jaadda wa inaga nidhi wasatu ariiq baa la yidhahdaa waddada bartankeeda markaa ariiqii iyo waddadii salafka bartankeeda yani mid ku sugan noqo selafku waa kuwii hormaray ee asaalixi wanaagsanaa waxaana markaa istilaaxahaan la yidhahdaa oo selaf loo isticmaalaa waa saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii khayru lquruun khayrukum qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddexdaa qarniya khayrka lahaa saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciinta ayaa waxaa la yidhahdaa salaf bacdi baa waxay yidhahdeen salaf waxa la yidhahda saxaabada oo keliya laakiin sidaa waa laga raajaxsan yahay sida fiicani waxay tahay saddexdaa qarni ee horeba inay ka mid yihiin asalafu saalix saas yadaa waa inay ka mid yihiin sheikhu waxa uu yidhi kun salafiyan cala aljaadati waxaad noqotaa ruux salafka loo nisbeeyey oo qarniyadaa khayrka lahaa mid loo nisbeeyey oo sababta nisbaduna waa itibaac iyo raacitaanka weeyaan bimacnaa mid raacaya asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii fariiqooda mid raacaya oo maraya noqo cala aljaadati yacni u raacaya yani markaa salafi markaa noqo oo ariiqa markaa salafka raacaya cala aljaadati xaalaa tahay mid ku sugan yani waddada markaa yani bartankeeda ku sugan ay ariiqi salafi saalix yani waddadii markaa salafka salafkii wanaagsanaa waddadoodii mid raacaya noqo slafkaasoo min asaxaabati radia allahu canhum faman bacdahum yani saxaabo ahaaday ilahay rallia ka noqdo asxaabtii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo faman bacdahum cidda ka dambaysa ee ariiqii saxaabada maray yani ariiqooda adoo raacaya marka min asaxaabati minta tabciid u fasiri maysid waa bayaaniya salafkaas asalaf asaalix oo min asaxaabati saxaabada ahaaday bayaaniya ayaad ufasiraysa faman bacdahum cidda saxaabada ka dambaysa markaa ahaaday oo miman qafaa aharahum ciddii markaa raadkoodii saxaabada raadkoodii raacday ciddii saxaabada raadkoodii raacday ahaatay fii jamiici abwaabi iddiin baababka diinta dhammaantood ku raacday saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam min atawxiidi abwaabta diinta oo tawxiid leh walcibaadaati cibaado leh cibaadooyin leh wa naxwiha iyo ashyaada kale la midka ah mutamayiza biiltizaami aahaari rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam xaala tahay mid waxa weeye ku yani markaa soocan oo bimacnaa ku muuqda biiltizaami aathaari rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam raadadkii rasuulka bimacnaa axaadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam aqbalaada uu aqbalayo ee uu raacayo ee u hoggaansamayo wa tawdiifi sunani iyo sunayaasha waxa weeye shaqada uu kaga shaqaynayo uu shaqo gelinayo calaa nafsika naftaada aad kaga shaqaynayso oo bimacnaa naftaada aad ka yeelayso mid sunihii rasuulka sala allahu alayh wasalam fulinaysa wa tarki aljidaali walmiraai yani adoo ku markaa mutamayiza bimacnaa ku soocan oo ku muuqda inaad muranka iyo asraarka iyo ka tagto aada iska dayso iyo walkhawd fii cilmi lkalaam cilmulkalaamka waxaa la yidhahdo inaad dhex dabaalato aada iska dayso iskaga dheeraato wma yajlib alaahaama wayasidu can isharci iyo waxa markaa dembiyada soo jiidaya aada ka dheeraato sharcigana qofka markaa ka leexinaya wayasudu can isharci sharcigana qofka ka mancinaya o u diidaya sada laba macnaa loo isticmaalaa sada bimacnaa acrab waa macno laazima ma laazimakaa weeye acraba haddii looga jeedo sadda macno labaadna waa loo isticmaalaayo manci baa loo isticmaalaa marka waxa wey markaana waa mutacadi wayasudu iyo waxa markaa dadka ka mancinaya u diidaya can isharci sharciga markaa waxa weye u diidaya waxyaalaha noocaas oo dhan waa inaad waxa weeye ka dheeraato umuurahaas oo dhan in laga dheeraadana waxay ka mid ahay ariiqi salafkay ka mid ahay yani salafka ariiqooda in la raacaa waa mid waxa weeye marka adilada sharcigu inoo sheegtay aayaadka qur'aankiio axaadiista nebiga ayaa laga qaadanayaa in waddadii salafka la raaco waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhum marka waxaa lainoo sheegay inay waxa weeye dariiqii saxaabada ay raacayaan oo weliba si qudman ay u raacayaan marka cidda sidaas samaynaysaana raalli ahaansho inay leedahay oo wanaag baa loo ballan qaaday waxaa kaloo ilaah yidhi watabic sabiila man anaaba ilay waxaad raacdaa waddada cidda xaggayga usoo noqotayna raac waddadooda raac marka waxa weeye in sanadkii la raaco dariiqoodii ayaa laga daliishanaya wakadalika ilahay waxa u yihi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwalihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira sabiil lmu'miniinka in la raaco waddadii mu'miniinta ayaa aayaddaana laga qaadanaya mu'miniinta waddadoodii la raacayaana waxa weeye waa salafkii oo saxaabadu uga horeeyaan marka waxa weeye dariiqii salafka waa in markaa la raaco baababka diinta oo dhanna waa in laga raaco waa inaan la odhan caqiidado keliya ka raacaya ama waxa weeye marka abwaabta kale yani kama raacayo waa inaan saa la odhan yani abwaabta kale sheekh kalaan u leeyahay waa inaan la odhan abwaabta diinta oo dhan waa in markaa laga raacaa yani salafkii hadday tahay markaa ictiqaadka iyo caqiidada hadday tahay waxa weeye suluuga iyo tarbiyada hadday tahay waxa weeye markaa furuucda iyo fiqhiyaadka hadday tahay cibaadaadka hadday tahay akhlaaqda hadday tahay dacwada fii jamiici abwaabi diin waa in salafka markaa ariiqoodii markaa la raaca waayo nebigu sala allahu alay wasalam markii firqa naajiya la weydiiyey waxa uu yihi man kana cala mili ma ana calayhi alyawma waasxaabii anigii asxaabtaydu waxaanu ku sugannahay cidda ku sugan oo kale waxay yihiin kooxda badbaadaysa nabadgelaysa markaasaana waxaa laga qaadanaya cumuum man kana alى mili ma ana alayhi waصxaabi man kana alى mili ma ana calayhi اlyawma waasxaabi yani bacdi ka mid a muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam umuuraha qaarkood sidaan ku sugannahay oo kale waa cidda ku sugan marka waxaa laga qaadanaya cumuum fii jamiici abwaabi اdiin in nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu siday ku sugnaayeen lagu sugnaado marka ala kuli xaal taas in aad iyo aad loogu dadaalo weeye abwaabtii diinta inta la kala qaybiyo waa inaan la odhan meelaha qaar baanu ka qaadanayna salafka meelaha qaarna ka qaadan mayno waa salafiyul ictiqaad yani waxa weeye marka xagga yani ictiqaadka ayuu salafi ka yahay laakiin xagga marka waxa weeye dacwada iyo yani akhlaaqda iyo cibaadada iyo fiqiyaadka iyo waxyaalaha noocaasa salafika ma aha noocaasi marka waxa mid yani markaa saxa yani ma aha waajibku waxay tahay in abwaabta diinta baababka diinta dhammaantood min ariiqi salafka la raaco waxyaalaha laga dheeranaya sheikhu uu sheegay waxaa ka mid ah oo ariiqi salafkana khilaafsanaa muranka iyo asraarka iyo waxyaalaha noocaas ah ayaa ka mid ah waxyaalaha laga dheeranaya jidaalkuna wuxuu uqaybsamaa jidaalun bixaq iyo jidaalun bibail in xaq lagu doodo iyo in bail lagu doodo xaq in lagu doodaa waa banaan tahay wajaadilhum bilati hiya axsan laakiin waa inuu noqdaa yani markaa waxa weeye muranbaku ka fiican yahay oo qaabkiisuna waa inuu markaa fiicnaadaa qaabkiisuna waa inuu ahaadaa mid fiican jidaalka laakiin bailka ee bail loogu gargaarayo ama sharci lagaga hor imanayo ama aayaadka laysku garaacayo layska hor keenayo taasi waa mid xun wey salafkuna waa ka dheeranay si uu sheeku u jeedo in laga dheeranayana waa taas laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacdi nabigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi kitaabka ilahay isku garaacina waa iska hor keenina waxaa kaloo nebigu yihi sal allahu alay wasalam almiraau fi lqur'aani kufrun axaadiistaasna waa axaadiis saabita oo nabiga sala allahu alay wasalam ka sugan culamada quweysayna sheekh albani baa ka mid ah raxmat ullahi caleyh cilmulkalaamka waxaa la yidhahdo waa inaan markaa la dhex dabaaran cilmulkalaam waxaa looga jeedaa yani ilaahiyaadka sifaadka ilaahay iyo haybiyaadka in lagaga hadlo si aan nusuusta waafaqsanayn oo caqli iyo wax kale la ictimaadayo nusuustiina laga hor imanayo oo la caaridayo taasaa cilmulkalaam la yidhahda cilmulkalaam taas ayaa la yidhahdaa maaha marka waxa weeye cilmulkalaam hadal marka waxa weye ictiqaadka lagaga hadlayo oo nusuusta ku qotoma cilmulkalaam noqon maayo lakin cilmulkalaamku waxa weeye waxyaalaha haybiyaadka iyo marka waxa weye sifaadka ilahay iyo daatada ilaahay iyo umuuraha haybiga ah in looga hadlo si nusuusta khilaafsan oo caqli iyo mantiq iyo wax lamida la ictimaadayo nusuustiina la caaridayo laga hor imanayo taasaa waxaa la yidhahdaa cilmu lkalaam salafkuna aada iyo aad bay uga digeen oo imaam shaafici waxa uu tilmaamay hadal odhanayo qofku dembi kasta inuu ilaahay kula kulmo oo gaalnimo ka sokaysa waxaa igala daran cilmulkalaam inuu markaa dhex galo oo barto bimacnaa wuxuu tilmaamayaa inuu cilmigaas marka uu yahay cilmi madmuum oo xun saas yadaabuu tilmaamaya saas yadaa ayuu tilmaamaya waxaana dhacday dadkii waxa weeye marka ahlulkalaamka ahaa ee cilmulkalaamka dhex galay yani shukuuk iyo wareer badan baa ku soo dhacay ilaa qaarkood waagii dambe ay yidhaahdeen waxaan jeclaysan lahaa habraha naysaabuur jooga waa magaalo caqiidadoodo kale inaan ku dhinto iyo yaqiintaay haystaan bal cilmi markaa la jeclaysanayo inaan aqoonba loo yeelane jahli lagu sugan yahay faa'iidadu leeya maxay waxaa la sheegaa yani raazi sheikii la odhan jiray ayaa waxaa loo nisbeeyaa qaarkood inay yidhaahdeen wuxuu hayaa kun daliil oo ilaahay ku sugayo markaasaa habar loo sheegay markaasay tihi kun shakiyo ku jira iskaga saaraya markaasaa isagana warkii loo geeyey markaasu alla yaqiinteedoo kale maan haysa yaqiinta ay leedahay islaamtaasoo kale maan lahaado niman waxa weeye marka waaweyn oo yani waxa weeye mashaayikh ah oo cilmulkalaamka aad iyo aad markaa u bartay waxaa laga soo sheegaa inay yidhaahdeen cimrigayga waxaan bartay oo bimacnaa cilmulkalaamah hal arrin baan ka faa'iiday keligiisa isku duudubo halka arrin wuxuu yahay shayga waxa weeye muxdaska ahi shayga xaadiska ahi inuu u baahan yahay cid jirsaysay inuu taa u baahan yahay qodob kaasuma ka gab waxay iga soo ururay waa intaas yani waxa weeye muxdasku shayga la soo darisiye ama xaadiska ahi muftaqirun ilaa qadiim ama ilaa muujib cid jirsiisay oo allah ah buu u baahan yahay iftiqaarkuna markaasuu yidhi ka daba yimiyo waa wax cadamiya buu yidhi marka waxa weeye waxaan dhimanayaa anaan waxba baran waayo isagina shay maaha yani iftiqaarkii baahidii waa shay cadami ah buu marka iyada lafteedu cilmi saasa maaha buu waxaa laga sheegay qaarkood inay yidhahdeen habeenkii markaan jiirsado aan marada indhaha iska saaro ayaa dabeedna adilada isku horaa buui waagu wuxuu ii beriyaa buu yidhi iyadoo aan geesta raajaxaba aynan ii muuqan barbaro yani waxa wey waxyaalo badanna noocaasa laga sheega waayo waxaa la dadka cilmulkalaamka yaqaana ahlulkalaamka ahi waa aktaru nnaasi taxayuran waa dadka kuwa ugu wareerka badan shaha wareer bay iskaga sugayen saas aawoodee culamadii dhex gashay aad bay isugu cilkaambiray oo uga qoomamoosa cilmulkalaamka ولم نستفد ولم نستفد ببحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا أركوز هيركاتي جاتيه calaa kulli xaal waxaa markaa laga tilmaamaya yani waxa weeye haybiyaadka iyo sifaadka ilahay iyo daatada ilahay in lagaga hadlo hadal aan nusuusta ku fadhiine ka hor imanaya kaasa waxaa la yidhahdaa cilmu lkalaam markaase waxay odhanayaan waxyaalaha yidhahdeen waxaa ka mid ah law kana mustawiyan cala alcarshi xaqiiqatan lazima an yakuna maxduuda hadduu ilahay carshiga mustawi ku ahaan lahaa inuu maxduud yahay baa ka dhalan lahayd oo ka laazimi lahayd ilahayna maxduud ma aha idan waxay ka dhalinayaan oo leeyihiin dee carshiga mustawi kuma aha hadda bal ka warran sidii uu nusuusta u caarinaya uga hor imanaya alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo aayaadku ay sidaa u caarinayaan yani marka erayo badan oo noocaasoo meedhana ayay markaa ku hadlayan marka waxa wey ala kuli xaal khayrku wuxuu ku jiraa sidii selafku marka ay ku sugnaayeen wakulu khayrin fi itibaaci man salaf wakulu sharin fi ibtidaaci man khalaf qala dahabiyu raximah llah dahabiy waxa uu yihi ilahay ha u naxariistee wasaxa can daara qudniyi daara qudni waxaa ka asaxay oo ka sugnaaday anahu qaala inuu yihi maa shayun abgada ilaya min cilmi kalaam hay layga nacayb badan yahay agtayda loogu nacayb badan yahay cilmulkalaamka laga necab yahay ma jiro bimacnaa waxa weeye cilmulkalaamka aad iyo aad baan u necbay buu leeyihi qultu dahabi waxa uu yihi raximah llah lam yadkul irajulu ninkaasi ma gelin waa daara qudnibu ujeedaya abadan weligii fi cilmi lkalaami cilmulkalaam wax la yaha ma gelin walaljidaari muranayo iska asaraar yani waxa weeye cilmulkalaam lagu murmana ma gelin walaa khaada fi dalika taana ma dhex dabaalan bal kaana salafiyan wuxuu ahaa ariiqa salafka markaa mid raacaya bimacnaa wuxuu uga jeedaa siday waxa weye salafku ka ahaayeen ayuu ka ahaa taas iyada ayuu markaa ka tilmaamay marka waxa weye daara qudni abwaabta ictiqaadka waa ka hadli jiray laakiin dee aasaarta iyo markaa nusuusta waxay ka sheegeen inuu ka yidhaahdo ayuu ku dadaali jiray inkastoo waktiyada qaar laga soo naqliyo inuu axaadiis dicaafa mararka qaar inuu ictimaaday sida waxa weye xadiis alqucuud cala alcarshi yani yuqciduhu macahu cala carshihi yani xadiiskaasoo daciif oo kale markaa inuu qabsaday waa lasoo naqliyaa oo uu shicirba ka tiriyey marka uu leeyahay marka hadda tirina marka waxa weeye masaladaas cala kulli xaal itibaaca marka waxay aasaarta inuu aada ugu dadaali jiray ayay markaa taasina tilmaamay lakin waxa way baab lictiqaad in xadiis daciifa loo daliishado yani sax maaha waa alab siaan axkaamta axaadiis daciifa loogu daliishanaynin ayaa caqaa'iddana aan axaadiis daciifa marnaba loogu daliishanay wa fi saxiixi gunya yani saxiixana waxaa ku sugan yani wax markaa lagaga maarmayo waxyaalaha daciifka iyo waxyaalaha aan sugnayn wax lagaga maarmayo ayaa ku jira marka waxa weye ala kulli xaal waxyaalo marka waxa weeye yani markaa badan oo waxa weeye darar iyo dhibaato ah ayuu cilmulkalaamku marka u leeyahay caqligii iyo sharcigii baa la iska horgeynaya markaasa caqligii la qaadanaya waxayna qaacid ahaan yidhaahdaan qolada marka ahlulkalaamka ama mutakalimiintu ida tacaarada alcaqlu wاsharcu qudima alcaqlu qolyaha mutakalimiintu waxay yidhahdaan haddii caqliga iyo sharcigu iska hor yimaadaan caqligaa la hormarinaya maana bail arrinka noocaas wasaxa maha ee ahlusunna waljamaca waxay leeyihiin yani ida tacaarada alsharcu wاlcaqlu qudima sharcu haddii sharciga iyo caqligu iska hor yimaadaan sharcigaa la hormarinaya marka hore isma caaridayaan marka hore sharci iyo caqli yani caqli markaa waxa wey quman oo saxiixa yani saliim ah oo sariix ah oo bimacnaa waxa wey saafi ah oo yani toosan iyo sharci saxiix oo sugan labadaas isma caaridaan oo iskama hor yimaadaan hadday iscaaridaan oo iska hor yimaadaan ama waxaan caqliga lagu sheegaya ayaan markaa yani sax ahayn oo sariix ahayn oo saafi ahayn ama waxa wey sharciga la sheegaya aan sugnayn waxaana ka qoray shaikhu lislaam ibnu taymiya kitaab la yidhaha dar-u tacaarud alcaqli wannaql ama muwaafaqatu صariixi صariixi yani marka macquul lisaxiixi lmanquul kitaabkaas oo qayim oo faa'iido badan ayuu alifay waagii hore طabacaadkii hore wuxuu yani ku qornaan jiray haamishka minhaaji sunati الnabawiya laakiin kamil ma ahayne naaqis buu ahaa oo ma dhamaystirnay laakiin waxa berdhawey waa la daabacay isagoo toban mujalad ah ayaa la daabacay iyo mujalad hirasa marka waa kitaab mufiida oo faa'iido badan waatuu ibn اlqayim aljawziya odhanayo waqra' kitaab alcaqli wاlnaqli aladi laysa lahu fi lwujuudi nadiiru tani waxaad akridaa kitaabka caqli iyo naqli la yidhaahdo ee ibnu taymiya leeyahay kitaabkaasoo mid kaloo u dhigma aan kown kaba laga helayn bimacnaa kitaab mawduuca uu ka hadlayo ka hadlaya oo lamida lama soo helaayo waa kitaab aad iyo aad yani markaa u mufiida marka ahlusunna waljamaca waxay leeyihin ida tacaarada alcaqlu wsharcu qudima sharcu caqliga iyo sharcigu hadday iska hor yimaadaan sharcigaa la hormarinaya waayo sharcigu waa macsuum laakiin caqligu macsuum maaha waa gefaya sax iyo kalad buu mid walba keenaya caqligu laakiin sharcigu waa macsuumo waa dhowran yahay oo sharcigu ma gefayo marka haddii mid macsuuma oo dhowran iyo mid aan macsuum ahayn ay iscaariraan oo khaldamayaan de waa in markaa ka waxa weye macsuumkee dhowran ee toosan kaas waxa weye waa in la raaca aan marnaba khaldamayn waa midda kale cuquushu waa mukhtalifa waa kala duwan tahay laysa shicri biayi caqlin yuuzanu lkitaabu wasunnatu atuu ibnu taymiya ku yidhaahdo xamawiyada alxamawiyat alkubra yani waxa weeye caqliga sharciga bimacnaa kitaabkiiyo sunnada lagu miisaamaya waa kee ma caqliga muctaziliga maka jahmiga maka ashcariga maka maturiidiga maka selafka waxa wey yani fariiqooda ku sugan marka ahlu sunnahaba caqliga lagu miisaamayo kitaabkiiyo sunnada waa kee cuqushu waa iskhilaafsanta wax caqliyada qaal ay xaaraantinimeeyeen ayaa caqli kale waajibinaya imanka aljahmiya nimanka la yidhahdo waxay yidhaahdeen ilaahay sifaad iyo magacyo midnaba looma sugi karo waxay yidhahdeen lix iyo sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac ayuu ilaahay leeyahay macnaheedu waxay tahay sagaal iyo sagaashan ilahay wuu caabudayaa bay yidhahdeen marka caqligoodu jahmiyada nimanka la yahah waa qaar lunsane waxay xaaraantinimeeyey wuxuu xaaraantinimeeyey ilahay magacyo badan in loo sugo caqligoo isaasu garta aayaadkana waa garanaynaa sida waxa weeye ay u tilmaamayaan ilahay asmaadiisa ka kaala iyaga muctazilada nimanka la yidhahdaa waxay leeyihin maya asmaadu inay tacadudaa dhibaato male magacyadu inay bataana ka dhalan mayso ka magaca lihi inuu fara badan yahay ee isagoo waaxid oo keliya ayaa magacyadiisu ay badan karaan marka asmaada badan waa la sugaya laakiin sifooyin markaa in la sugo wujuudi ah oo badan waxaa ka dhalanaysa ilahay inaanu waaxid ahayn bay yidhahdeen marka waa xaaraan bay yidhahdeen ma banaana sifaat wujuudiya in ilaahay loo sugaa halkaasay ka fadgudiyeen caqligoodu wuxuu xaaraantinimeeyey ifaadkii waxa weeye badnaa in ilaahay loo sugo oo waxay ahayd tacadud qudamaa baa ka dhalanaya laakiin waxa weeye asmaadii way ogolyihin o waxay dhahan caqliga waa ogolyihin magacyo badan in la sugo ka kaala yadha alashaacira walmaturidiya sifaadkii qayb ka mid ay markaas sugeen waxayna yidhahdeen sifaadkan waxaa laga qaadanaya caqliga laftiisa ayaa markaa waajibiyey toddobada sifaana ka mid ah xay caliim qadiir wاlkalaamu lahu iraadat wakadaka asamcu wاlbasaru toddobada baytkaa lagu kulmiyey saana ka mid a caqligaa waajibiyey bay yidhahdeen hadda caqliga muctaziligu toddobadana waa xaaraantinimayey hadda caqligii jahmigu xataa waxa weeye asmaada badan ilaahay loo sugayo waa xaaraantinimayey ashaacira walmaturidiya qudhooda sifooyin isku khilaafsan yihin baa jira waa iyaga laftooda ku kala duwan yihiin culamada markaa ariiqu salaf raacaysa waxay leeyihiin nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu min gayri taxriifin walaa tacsiirin wa min gayri tamsiirin walaa takyiifin allo wuxuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ilahay ku sifeeyey waa lagu sifaynaya arrinka ku saabsan waxa weeye caqligaa diidayna waxaanu idinku leenahay caqligu ma diidina caqligu waa ogolyahay sifaatka in la sugo ee haddaa leedihiin sifaatka qaarkood caqliga laguma garanin xaq weeye arrinkaasi ee caqliga haddaan lagu garano aanu ina tusin dee daliil kale ayna tusiye oo sharciga ayna tusiyen sharciga tusiyen inaynu raacnaa waajib bayna ku marka laysa shicri biayi caqlin yuuzalu lkitaabu wasunnatu yani marka waxa weeye kitaabka iyo sunnada caqliga lagu miisaamaya keebuu noqonaya makii jahmiga makii muctaziliga makii ashcariga makii maturidiga makii salafiga yani waa iyaba salafi iyo bimacnaa sunni waa bimacna yani salafi iyo sunni waa isku macna oo isku muraad baa looga jeeda waayo ciddii markaa salafka ariiqooda raacdee xaqiiqatan u raacdaa si quman waxay tahay waxa weye waa ahlusunna waljamaca وhaؤuلaaءi hm ahlu الsunaةi والjamaacaةi isagaba soo wada kuwaasi waa kuwii sunada u ehelka ahaa jamaacadana u ehelkaayo اجtimaac iyo kulanka xaqa lagu kulmo almutabicuuna aahaara rasuuli الlahi salى الlahu alيه wasalam ee raacayey yani axaadiista rasuulka salى الlahu alيه wasalam wa hum kama qaala shaykhu اislaam ibnu taymiya waxayna yihiin siduu yihi yani markaa shayku اislaami shaykhu lislaam wadaadka markaa sheikha lagu laqabo ibnu taymiya oo ibnu taymiya la yidhahdo raximah llahu tacala ilahay ha u naxariiste yani macnaha looga jeedaa waa shaykun fi lislaami bimacnaa waxa weeye waa caalim cilmiga ku gaboobey oo islaamnimada ku weynaaday saas yadaa baa looga jeedaa laakiin lagama tilmaamayo loogama jeedo in waxa weeye muslimiintoo dhami shiikhay hadalkiisa inay aqbalaan oo waajib ku tahay waajib ku ah yani inuu yahay yani saas yadaa loogama jeedo sida ibnu cusaymiinba markaa ku cadaynayo yani kitaabkiisa marka la yidhahdo yani alqowl mufiid sharxu kitaab tawxiid e waxaa looga jeedaa yani waxa weeye waa caalim diinta islaamka u cilmi leh oo waxa weeye cilmiga diintu marka waxa weye sheikh ku yahay ama waxa weeye islaamnimadu ku weynaado o ku gaboobay muraadada caynkaasaa looga jeedaa ahlu sunati naqaawat muslimiin ahlu sunuhu waxay yihiin naqaawat muslimiin waa xulkii muslimiinta muslimiintii xulka ahayd ee saafiga ahayd weeyaan wahum khayru nnaasi linnaasi waana dadka kuwa ugu khayrka badan ee linnaasi dadka ugu khayrka badan bimacnaa waxa weeye dad yani markaa dadka anficitaankooda u wanaagsan waa kuwa ugu wanaaga badan talzami sabiila ah ay intaha baa laga soo qaatay hadalkii sheikhu halkaasi ku dhanyay falzami sabiila waddada xaqa a markaa laazimo raac walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili walaa tattabicu ha raacina asubula waddooyinka yani waddada xaqa a ka baydhay fatafaraqa bikum dabeedna ay idinka kaxayso can sabiilihi ilaahay waddadiis oo idinka leexiso si aan taasi u dhicin yani waddooyinka kale ha raacina marka waxaa looga jeedaa subul adalaal wadooyinkii markaa baadida ayaa looga jeeda marka wax kastoo ariiqii salafka khilaafsan waxay soo gelayaan markaa subushaas ayay soo gelayaan marka bidaca gaalnimada bidcooyinka yani waxay markaa noqonaya inxiraafka o dhami wuxuu soo guda gelaya walaa tattabicu subula wadooyinkaa lainoo diidayo in la raaco ayuu soo guda gelaya waxa uu tilmaamaya sheikhu ahlusunna waljamaaca yani waxa weye waa ciddaa ariiqa salafka raacday laakiin ciddii ariiq salafka ka weecatay oo khilaaftay ahlu sunno noqon maayaan saas aawoodee mashaayikhda qaar hadalka ay yidhaahdaan ahlu sunnuhu waa saddex firqo waa alashaacira waalmaturiidiya wa ahlulxadiid waa kalab sax maaha waayo marka waxa firqa keliya inay yihiin baa laynoogu sheegay waata kale marka waxa weeye usuusha kama midaysna saddexdan kooxood marka in la yidhahdo dhammaantood waa wada ahlu sunne yani sax ma ah masaa'il fara badan ay ku simbirixdeen oo jahmiyada iyo ay ku raaceen iyo muctasilada ayaana jirta oo maaturiidyadii ashaaciradu ay ku simbirixdeen oo ay ka mid tahay qur'aankii carabiga ah ee nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu alay wasalam inuu makhluuq yahay alashaacira walmaaturiidiya waa ku dhexday oo waxay yidhahdeen qur'aankan xuruufta ka kooban ee nebi maxamed lagu soo rogay waa makhluuq bay leeyihin kutubtoodayna ku taalla deetaana waxa qabay yani waxa weye waa qayb ictiqaadkii muctasilada iyo jahmiyada ka mid a oo la qaatay markaa weyi waxaa ka mid a tacriifka iimaanka waa ku khilaafeen oo waxay qabaan iimaanku waa tasdiiq badankoodu waxay tilmaamayaan inaan acmaashu iimaanka ka mid ahay acmaasha saalix ee wanaagsani inaanay iimaanka laftiisa ka mid ahayn ayay markaa qabaan baab lqadar waa ku khilaafeen baab liimaan tacriif liimaan waa ku khilaafeen yani maxa weya kalaamka ilaahay iyo tacriifka la tacriifinayo iyo qur'aanku ma makhluuq ba mise maaha waa ku khilaafeen yani waxa wey masaa'il fara badan oo ay marka waxa wey ahlu sunna waljamaca ariiqoodii kaga weecdeen oo usuula baa jirta risaalo qayimaana jirta oo marka mawduucaas yani marka ashaaciradu waxyaala ay ku simbirixdeen ka hadasha oo risaalada la yaha manhaj اlashaacirati fi lcaqiida ashaacirada marka manhajkooda ay caqiidada markaa ka mareen ee ka ictiqaadsan yihiin ariiqay marka caqiidada u mareen risaaladaas waa risaala qayima oo mufiida waxaanu markaa tilmaamayaa waa khulaas ahaan waa kooban tahay waxyaalihii ay ku simbirixdeen ahlu sunnaha ku khilaafeen ayuu markaa kaga hadlaya haddii markaa la yidhaahdo oo waxaa ku jirta risaaladda kelmad u odhanayo baabka saxaabada iyo imaamada mooyaane abwaabta kale markaa ictiqaadka ahlu sunnaha waa ku khilaafaya intaasi marka aynay ahayn yani markaa fogeyn markaa la fogeynayo see loo odhan karaa waxa weeye koox yani muslimiin ah yani markaa masalo keliya ayay ku waafaqeen yani ahlu sunnaha jawaabteedu waxay tahay yani abwaabta diintao dhan markaa lagama warramayo marka leeyahay waxa weye fi mas'alati alimaamati waasaxaaba bay ku waafaqsan yihiin salafka loogama jeedo abwaabta diintao dhan masaladaasay ka waafaqeen laakiin waxaa looga jeedaa masaa-ishii ahlu sunnaha iyo firqooyinka kale markaa ay isku khilaafeen ictiqaadiga ay yani firaqa kale masaa-ishii ictiqaadiga ay isku khilaafeen masaa-isha caynkaasa ayaa waxa weeye mas'alada noocaasa ay ka waafaqsan yihiin marka waxa weeye salafkiisa sidaas yadaa baa laga tilmaamaya waxaa laga hadlaya masaa-ishaas waxa weeye yani mafraqu turuqa ahaa ee lagu kala baxayay kuwaasa markaa looga jeeda laakiin ilaaq ma ahoo lagama tilmaamayo masaa-isha diintoo dhan masaladaasay ku waafaqeen loogama jeedo marka taana waxa weeye saas yada ah weeye mulaadamatu khashyat illaah ilahay cabsidiisa in la laasimo ataxalli bicimaarati aahiri wاlbaطini bikhashyat illahi muxaafiظan al watigaad mada inu dhacay والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله ملازمة خشية الله يعني وحيالها وحكاد ليي آه علم ذا لقم مارمان كأوعة ay tahay markaa yani aalib lcilmigu inuu la yimaado marka umuuro yani markaa caam ah oo qof kastaaba markaa inuu la yimaado ay tahay baa umuurahaas ka mida marka laba khasbadood baynu soo maray alikhlaas oo niyadii ah in ilaahay loo saafi yeelo iyo maxabat اllahi wa maxabatu rasuulihi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulkiisa in la jeclaado qodobka saddexaad waxa weeye ay tahay inuu la yimaado mulaazamatu khashyati illaahi tacaala cabsida ilaahay inuu markaa laazimo oo ilaahay markaa cabsidiisa uu ka baqanaayo inuu la yimaado ataxalli bicimaarati alظaahiri waalbaطini bikhashyati illah yacni mulaasamada la laasimayo cabsida ilaahay waxa weeyaan ataxalli in la isku qurxiyo bicimaarati aahiri muuqaalka sare in lagu camiro iyo walbaini yani waxa muuqda in lagu camiro iyo walbaini waxa qarsoonba in lagu camino in lagu camiro bikhashyat illaahi tacaala ilahay cabsidiisa muxaafidan xaaluu markaa ilaalinaayo calaa shacaa'ir alislaami islaamka calaamadihiisa uu ilaalinaayo wa idhaari sunnati iyo sunnada markaa muujinteeda uu ilaalinaayo wanashriha iyo sunada faafinteeda uu ilaalinaayo bilcamali biha uu ku ilaalinayo camalfalka uu ku camalfalayo wadacwati ilayha yeedhitaanka uu dadka ugu baaqayo ugu yeedhayo sunnada daalan cala allahi bicilmika wa samtika wa camalika waxaad ilaalinaysaa xaal aad tahay mid tusinaayo cala allahi ilaahay markaa tusinaayo bimacnaa dadka ilaahay tusinaayo bicilmika yacni cilmigaaga ku tusinaya oo waranka aada uga warramayso baad dadka ku tusinaysaa ilaahay bimacnaa tawxiidkiisa iyo iimaanka la rumaynayo iyo caabuditaanka la caabudayo keligii iyo wa samtika yacni hay-addaada iyo qaabkaaga ayaad ku tusinaysaa wa camalika iyo camalkaaga ayaad ku tusinaysaa mutaxalliyan birujuulati waxaad tusinaysaa yacni dadka xaalaad tahay mid isqurxinaaya birujuulati ragannimo isku qurxinaaya iyo walmusaahalati fudaydin wixii sharcigu aanu adkayn inaanu adiguna adkayn iyo wasamti asaalixi yacni muuqaalka markaa wanaagsan samtigu waxa weeye waa hay-adda iyo qaabka yacni qofku uu leeyahay oo hugiisa iyo markaa waxa weeye shacairta ka muuqata ayaa looga jeeda wamilaaku dalika khashyat allah umuurahaas oo dhan waxaa hananayaa waa ilahay cabsidiisa khashyat llahi tacala walihada qaala imaamu axmedu saas aaweed baa imaam axmed uu yidhi raximahu llahu tacala ilahay u naxariistay aslu lcilmi cilmiga waxaa u asal ah oo gun u ah khashyat llahi tacala ilahay cabsidiisa marka ilaahay baqashada laga baqanayo in aada iyo aada markaa loogu dadaalo oo qofku wax kasta uu samaynayo uu ilaahay kaga baqo oo wixii markaa uu ilaahay uu markaa kuu diiday aada iskaga dheeraato wuxuu kugu waajibayna aada la timaado macnahaas ayuu markaa tilmaamay ilahayna wuxu uhi inama yaksha allaha min cibaadihi alculamaau ilaahay waxaa ka baqa cabsida yani marka waxa weeye kaamilka cidda la timaada un waa culamada khashyada iyo khawfkana waa markaa yani waa isku macnay laakin khashyada xeel dheer oo waxa weeye waa alkhawfu maca atacdiim cabsi weynayni ay weheliso weynaantaasna cilmi ayaa raacaya yani qofkii haddii aanu markaa cilmi ulahay ilaahay sifaadkiisa iyo yani afcaashiisa iyo tawxiidkiisa aanu aqoon ulahayn waxaa dhici karta isagoo isla ilaahay weyne haddana marka waxa weeye in markaa aanu sidii munaasibka ahayd aanu la iman baa dhici karta aanu sidii munaasibka ahayd la iman ayaa markaa surowda marka waxa weye calaa kuli xaal yani khashyadu waa alkhawf maca atacdiim wey cilmigii qofku markaa u bartayna waa inuu markaa isagu ku dhaqmaa waana inuu dadka gaadhsiiyaa bimacnaa waa saalixun linafsi muslixun ligayri isagu nafsiyahaantiisa waa u wanaagsan yahay dadka kale inuu hagaajiyo islaaxiyona waa rabaa oo taana waa ku dadaalaya waa in cilmigii marka aanu ku bakaylin yani raganimada iyo waa inuu marka waxa weye la yimaada wixii sharcigu marka aanu adkayn waa inaanu adkayn ma khuyira rasuul lahi sala allahu alayh wasalam bayna amrayni ila اkhtaara aysarahumaa ma lam yakun isma nabigu sala allahu alayh wasalam laba shay lama dooransiin haddii laba shay la dooransiiyana ka fudud buu qaadan jiray haddii aanu ahayn yani kaa fududi haddaanu dembi ahayn laakiin hadduu dembi yahay nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka fogaan jiray oo wax dembiya lama iman jirin talzam khashyata allahi fi siri waalcalan faina khayra albariyati man yaksha allaha tacala wamaa yakshaahu ila caalim talzam waxaad laazimtaa oo aad la timaadaa khashyata allahi ilahay cabsidiisa fi siri waalcalan sir iyo caadba aad ilahay uga baqato bimacnaa si qarsoon iyo si muuqata mid walba aad ilahay uga baqato faina khayra albariyati khalqiga waxaa ugu khayr badan man yaksha allaha tacaala ka ilaahay ka baqa wamaa yakshaahu ilaa caalim ilaahayna kama baqo ilaa caalimun markaa mid cilmi le mooyaane mid kale kama baqo idan mar hadday arrinku saas tahay fakhayru lbariyati khalqiga waxaa ugu khayr badan huwa alcaalimu ka cilmiga le wey walaa yagib can baalika qalbigaaga yaynay ka maqnaan baal waa qalbiga ana alcaalima laa yucaddu caaliman ila ida kana caamilan caalimka caalim laguma tiriyo oo inuu caalim inuu caalim yahay yani lagama soo qaado haddii aanu cilmigiisa ku camal falay laakiin caalimka maxmuudkee la ammaanay waxa weeye waa caalimka cilmigiisa ku camal falay walaa yacmalu alcaalimu bicilmihi ida lazimathu khashyat allah yani caalimku kuma camal falayo cilmigiisa ila ida lazimathu inay laasimto mooyaane khashyat allahi ilahay cabsidiisa markuu khashyada ilahay iyo cabsida ilaahay la yimaado markaasuu cilmigiisii ku camal falay waasna alkhaibu albagdaadiyu raximah llahu tacala bisanadin fiihi latiifatu isnaadiya khaiib albagdaadi waxa uu isnaadiyey oo sanad ku soo wariyey raximah llahu tacala ilaahay u naxariistee bisanadin fiihi latiifatun isnaadiya yani markaa sanad ay ku jirto yani markaa yani faa'iido yani marka waxa weeye faa'iido yar oo ku saabsan marka xagga sanadka biriwaayati aaba'in tisca wuxuu ku soo wariyey aabbayaal sagaal ah bimacnaa waxa weeye sideed ruux oo mid waliba aabbihii ka warinaayo asarkaas ayuu ku soo wariyey oo fa qaala wuxuu yidhi akhbaranaa abulfaraj cabdulwahaab ibni cabdilcaziiz ibni alxaarisi ibni asadin ibni asad allayti ibni sulaymaana ibni alaswadi ibni sufyaana ibni zaydin ibni ukaynata ibni cabdillaahi altamiimiyi min xifdih qaala samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل بمعنى نبا أبيه كورنية marka waxa weeye yani sideed inuu nin waliba marka aabihii ka warinayo ayaa markaa qisada yani uu tilmaamaya sanadka marka waxa weeye wuxuu ku dhammaaday cali bn abi aalib inuu marka waxa weeye ninka ugu dambeeya uu odhanayo cabdullahi tamiimi inuu yidhi waxaan ka maqlay cali bn abi aalib oo yaquulu xaaluu yahay qaa'ilan mid odhanaya uu yahay hatafa alcilmu bilcamal cilmigu wuxuu u yeedhay oo bimacnaa u baaqay bilcamali camal buu markaa u baaqay fain ajaabahu hadduu camalkii markaa ajiibo oo bimacnaa aqbalo oo uu yeelo bimacnaa cilmigii waa sugnaanaya oo waa wanaagsanta taas waana joogaya wailaa haddii aanu markaa cilmigaasi camalkaasi haddaanu aqbalin oo yeedhmadii cilmiga aanu yeelin oo camalfal cilmiga aanu raacin irtaxala waa guurayaa markaa cilmigii intaha hadalkii waa dhammaaday marka cali bn abi aalib wa hada lafdu binaxwihi marwiyun can sufyaana athawriyi raximah allahu tacaala araygana waxaa laga soo wariyey mid la mida sufyaan athawri ilahay unaxariista waxaa markaa yani halkana markaa uu inoogu tilmaamayaa cilmiga iyo camalku inay isku xidhan yihiin oo cilmiga maxmuudka ah ee wanaagsani waa ka camal fal raaco laakiin cilmigii haddaan camal fal raacin qofkii wuxuu yeelo oo uu ku dhibaateeyo mooyaane waxba ku anfici maayo waxba u tari maayo waalqur'aanu xujatu laka aw calayk qur-aanku adigu xujo ku yahay ama adigu xujo kugu yahay marka cilmiga haddii aanu qofku ku camal falin isagu xujo ku noqonaya marka cilmiga noocaas oo kale ah faljahlu khayrun minhu yacni marka aqoon darrada ayaa dhaanta aqoon darrada ayaa dhaanta mana joogayo cilmigaasi wax wey qofku waa ilaawaya وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به waxau ibnu cuthaymiin odhanaya nisyaanka aayadda lagu sheegay waxaa soo gelaya inuu waxa weeye cilmigii marka uu ilaawo iyo inuu camalfalkii marka waxa weye uu ka tago labada noocba waa soo guda gelaya labada noocba waa soo guda gelaya marka xumaanaha markay la yimaadaan ballamada ilaahay la buriyo waxaa markaa ku dhacaysa in lagu ciqaabo lacnadi inay ku dhacdo qalbiyadoodana markaa la adkeeyo nacuudu billahi min dalik waxyaalaha kale lagu sifayo waxaa ka mid ah taxriifka markay la yimaadaan oo kalaamka ay bedelaan hadalka ilahay taxriif ay ku sameeyaan yani awsaafta ay leeyihin waxaa ka mid a yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wanasu xada mima dukiruu bih marka waxa weeye dunuubtu waa isi sababtaa oo culamadu waxay yidhahan min cuquubati asayi'ati asayi'atu bacdaha ciqaabta markaa dembiga waxaa ka mid a dembi kale oo ka weyn oo ka dambeeya in qofkii lagu ciqaabo falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum marka iyagoo xaqii ka iisheen ilaahay qalbiyadoodina waa sii iiliyey nacuudu billahi min dalik marka waxa weeye cilmigu haddii aan lagu camal falin yani qofkii wuxuu u tarayaa ma jiro yani qofkii wuxuu ku yahay yani markaa dhib buu markaa ku yahay xujaanu ku noqonaya xujo ayaanu ku noqonaya waana inagii soo aragnay caalimku hadduu waxawy ikhlaaskii ka tago oo uu cilmiga markaa u barto yani markaa inuu dadka isku tuso oo dadku ay ku ammaanaan oo sharaf iyo yani markaa weji oo da agtooda kaga helo iyo maamuus in aakhiro kuwa la cadaabaya cadaabka loogu horraysiinayo inuu ka mid yahay ibn rislaanna waa ki yidhi caalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun min qabli cubaadi lwasan yani caalim aan cilmigiisa ku camal falin mucadabun waxaa la cadaabaya min qabli cubaadi lwasan kuwa marka waxa weeye asnaamta caabuda intaan la caabud intaan markaa la cadaabin